shirkaas waa shir muddo badan soo socday waa shir macnaha mataqaanaa turxaan bixin fara badan iyo watashi fara badan muddo ilaa mataqaana octoobar markii laga soo bilaabo lagu soo noqon hayay galabta waxaa loo ballansan yahay in ergooyinkii iyo siyaasiyiintii runtii muddada dheer macnaha laga shaqeynaya inay isku yimaadaan magaalada ceel berde laguna dhawaaqo kogitaanka rasmiga ah ee koonfur galbeed in laga go-ay loona gudbay in maamul goboleed madax bannaan oo soomaaliyeed in lagaga dhawaaqo marka shirka yaa qabanqaabiyey oo waktiga xoogga iyo qarashka intaa le-eg ku bixinaya waxaa qabanqaabiyey dalka kan waa dal ballaaran weeye waa shan boqol oo kilomitro isku weer ah intaasna population fara badan baa degan populationkaasna siyaasiyiin buu leeyahay ugaasuu leeyahay ganacsatuu leeyahay waxgarad buu leeyahay waxawey xildhibaanuu leeyahay ummad buu leeyahay saaxiibo daris buu leeyahay noocyo fara badan buu leeyahay marka waxaa weeye waa dad isku tashtay ayagu oo go-aankan gaaray weeye
shirka marka heshiiska saaran ee dhabta waxaa weeye in maamul goboleed ka madax bannaan koonfur galbeed in lagaga dhawaaqo oo gobolka bakool intiisa badan wuu wada midaysan yahay bakool oo idil aan dhihi karo dad fara badan oo hadda aan dhihi karin waa qabiilla oo soomaaliyeedna ay iskaga mataqaana imaan hayaan oo dadkii macnaha mataqaan bakool wada deganaa ay arrintaas ku wada wada waafaqsan yihiin boqol kiiba sagaashan baan dhihi karnaa dadka meesha jooga marka laga reebo waxaa kaloo jira dad kale oo la degan oo koonfur galbeed maamulkaas hadda aad ka cabanaysaanna taageersan kuwaas ra'yigooda sideed yeelaysaan mise kumaba jirtaan baddooda
waxa weeye waad og tahay markii maamul la samaynayo mucaarad wuu yeelan karaa annaguna cid alla ciddii wax tabanaysa waan soo dhawaynaynaa mar walbana wadahadalku ma xirna marka haddee shaksi mucaarad ah waad og tahay soomaaliya maamul goboleeda ka istaagay jubbaland mucaarad bay lahayd koonfur galbeed mucaarad bay lahayd galmudug mucaarad bay lahayd haddaan anagu mucaarad yeelanana hadda dhib ooma aragno waxaa weeye ma aragtay laakiin albaabkana wuu furan yahay cid walbana wadahadal diyaar baan u nahay laakiin hadda hebel baa mucaarada u istaagi mayno waayahay dastuurka kumeel gaarka ah wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ma maamul samaysan kara meesha tanna waxaa hadda ku haysaan waa degmooyin dadkii deganaa sidee ku dhacaysaa marka inaad qodobkaas aad baalmartaan oo aad maamul goboleed samaysaan
adeeru su-aashaas aad baad ugu mahadsan tahay waa run weeye laba gobol iyo wixii ka badan ayuu ahaa sharciga laakiin horaa loo jebiyey waa garan kartaa in macnaha mataqaanaa laba gobol iyo ka yarba hadda ay maamul goboleed yihiin marka dhib ma laha soomaalida waxaa wey mataqaanaa waddadii la farin baa anaguna marnay bal cidda jabisay ma noo sheegi kartaa si dastuurkan laftigiisa baarlamaankiina haddaad tihiin adinkaa laydinka raba inaad ilaalisaan cid kastoo ku tumanaysana waxaa la raba inaad ka qabataan marka hadda yaa hore u jabiyey adinkuna aad ku dayanaysaan waad ogtahay adeerow galmudug inay ahayd mataqaanaa gobol iyo bar ay ahayd dastuurka hadda aduga aad hadda soo xigatayna u yahay laba gobol wixii ka badan marka waxaa weeye taas waxaa weeye horaa macnaha mataqaana loo jebiyey tan hadda laftigeeda koonfur galbeed shabeellada hoose waxaan aan misannahay inaysan ku qanacsanayn annaguna aan maaragtay bokol haddaana aanan maaragtay ka go-nay ayada laftigeeda hadda mataqaana sharciyadeedii ma buuxdo waa gartay mar haddii ay sidaas tahay ma waxaad leedihiin marka dadkii deegaanka ra'yiga ay leeyihiin ayaan dabaqaynaa haddii xitaa dastuurka uu hareen marsan yahay waa la socodsiinayaa
waxa weeye dadka ayaa macnaha mataqaan awoodda iskale waana qodob dastuuri ah haddii aad fiiriso dastuurka dalka qodobka soddon iyo saddexaad shacabka ayaa awoodda leh deegaanadan marka dadkan waxa ay rabaan ayaa macnaha mataqaan asal ah laakiin waxaan kuu sheegayaa dadkan waa dad dulqaatay muddo lix bilood ka badan ayay diyaar u ahaayeen inay koonfur galbeed wax wada dhistaan hase ahaatee arrintaas waxaa macnaha mataqaan lumiyey oo diiday maamulka koonfur galbeed oo shariif uu hormuud u yahay sidaas darteed dadku nin walba deegaan iyo wuxuu leeyahay meel uu dego haddii marka ay waayeen wax lagu heshiin waayey oo wax laisku darsan waayey haddii nin walba deegaankiisii iyo dadkiisa u talinaya baarlamaanka koonfur galbeed dabcan goboladan ama degmooyinkan hadda aad joogtaan waxbay ku leeyihiin maantana xubno ka tirsan baaba ka hadlay oo baydhabo ku hadla waxaana ay sheegeen inaa adinku deegaanadaas u tagteen arrimo ku saabsan carqaladeen iyo iyo iyo iyo in maamulkaas aad qas ku dhex samaysaan marka taasee wartan marba haddii xildhibaano ceel barde iyeeg iyo caatan masalna dhahaya oo baydhabo jooga ay hadleen adinkuna idin eedeeyeen
xildhibaanadaas waa run deegaankoodii bay tageen deegaankana annaga xildhibaano u ah danta deegaanka anaga annagaa naqana ayaguna ayagaa garanaya mataqaanaa danta deegaankooda soomaali weynna waxaa weeye mataqaanaa nin walba meel buu masalaa waxaa weeye annagu danti deegaanka yaga oo shacabka anagu sida ay rabaan oo tala dheer iyo wadahadal fara badan runtii muddo ay soo socotay ayaa hadda kolley iyo iyo macnaha mataqaan in masiirka laga tashado marka xildhibaan hadda meel istaagay dee waa caadadooda taas wey weligood maaragtay mataqaan tan keliya maahe waxaa weeye weligoodba maaragtay idaacadaha way ka hadli jireen oo looma dhanni iyo waxaas waa la iska dhihi jiray laakiin wax hadda miisaanla maaha arrintaas
madaxda dowladda federaalka waxay ugu maqaalaan dhowr jeer in arrimahan aada gaarsiiseen sida xubno kale oo baarlamaanka ka tirsan ay idiin ay ii sheegeen sidan inay hadda u socdaan miyay ku qanacsan yihiin mise arrintan way ka hadli doonaan si ay idiin sheegeen walaal horta waxaan kuu sheegayaa madaxda dowladda annaga kamid a waxaan umalaynayaa xildhibaanadana maarata mataqaana waa madaxda ugu sarreysa dalka halkan waxaa jooga xildhibaano fara badan oo runtii dhowr iyo toban shan iyo toban lix iyo toban gaarhaya marka madaxda dowladda federaalka ahna ciddii macnaha dulman oo soomaaliyeed kulley ayagu macnaha haddii xaqooda ay ay ayahooda ay ka tashadaan madi ma diidana wayna og yihiin dulanka dhacay ayaga keliya ma ahane ilaa ma artay mataqaana maamul goboleedyada igad iyo dowladda federaalkiiyo kulli waa la isku dayay in macnaha arrintan wax lawada dhamaysto oo wax lawada dhisto laakiin arrintaas way ka socon weysay xagga shariif xasan marka waxaa malayna hadda madaxda dowladda uma tashatay oo soomaaliyeed oo soomaalnimo rabta oo dowladda federaalka maartay mataqaana aan muxaarad ku ahayn inaysan macnaha mataqaan diidanayn baan aaminsanna adinku mar haddaad tihiin madaxdii dowladda xildhibaano kala jira oo gobolladan laftirkooda ka soo jeeda ceel barteed hadda igala hadlaysaa xildhibaano ka soo jeedaa jira oo baarlamaanka ku jira diyaarna u ah wixii aad tabanaysaa inay idinkala shaqeeyaan maxaa kuwaas ula fadhiisan weyseen shooriye
aad baad umahadsan tahay su-aashaas waxaan rabaa in gogolna loo dhigay xildhibaanadaas aad sheegaysa qaarkood wadahadal aan anagu mataqaana kolley aan weliba aan diyaar u ahayn wayna macnaha diideen arrintan waxaa weeye muddo dheer baan anagu maaragtay mataqaanaa turxaan bixinaynay oo in wax wadahadal lagu dhamaysto aan rabnay oo marka dambe hataa heer caalami u gudubtay marka haddii hadde mar taas la diiday waxaa weeye annagu cidna uma dabranaanayno mustaqbalka deegaanka iyagana annaga kolley mas-uul ka ah waxaa weeye haddana laftigeeda annagu xildhibaanadaas waa saaxiibadaanada waxaa weeye deegaanka aan masalno dadka degan waxa ay macnaha mataqaan rabaan oo sharciga waafaqsan baan ku taageeraynaa dadka ayaa raba inay maanta noqdaan maamul madax bannaan oo iyagu leh calankoodii astaantoodii iyo shuruucdoodii iyo constitutionkoodii annaguna taas waan ku taageersanna waan ku waafaqnay waana insha allah waan ku hogaamin doonaa hadda marka la fiiriyo sidax u socdaan dad siyaasiyiina waxay idin leeyihiin waxay doonayaan inay hoos geeyaan degmooyinkan hadday noqoto maamulka jubba ama hiiraan labada dhinac meel bay geyn doonaan halkee u wadaan ugu dambeyn
taas waxaa weeye hadda ka horna waan ka jawaabnay hiiraan iyo shabeellada dhexe waa maamul goboleed soomaaliyeed xuduudna lale mataqaanaa degmooyinkan jubbaland sidaas oo kale waa maamul goboleed soomaaliyeed taasi haddii ummaddan hadhow iyadu mataqaanaa ay aragto oo wadahadal lala galo oo markii hadda maamul goboleedkan aan dhisno uu asagu macnaha mataqana u arko cidduu wax ku darsan lahaa waa arrin dambe wey arrin hadda ka hadalkeeda maarata mataqana hadda ah ma aha waxaa weeye laakiin xaq way uleeyihiin inay ayagu gooni u istaagaan inay dowladda federaalka hoos tagaan iyo inay macnaha mataqaanaa maamul goboleedyada kale walaalahooda ay isfahmi karaan ay wax isku darsadaan marka waxaa weeye waa option furnaan doona mustaqbalka marka hadda shirka meesha ka furmaya rajada kama dambaysta laga leeyahay maxay noqonaysaa kama dambaysta waxaa weeye waa arrin aan u aragna mataqaanaa guul waa arrin macnaha mataqaan ummadda deegaankan ay ku faraxsan yihiin ay go-aansadeen waa arrin macnaha muddo socotay wadahadalkeeda waxaa weeye in ay ku dhawaaqaan maamul goboleed ka madax bannaan koonfur galbeed oo ayagu ay uleeyihiin shuruucdoodii iyo waxooda ay samaysteen hogaamiyahoodii ay samaysteen soomaaliyeed oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa macnaha mataqaan lagaga dhawaaqi doonaa waayahay dadka meesha jooga dabcan maamul waxaa noqon kara dad kala duwan idinkuna hadda dadka meesha joogaa aada soo ururiseen waxay u badan yihiin dad hal dhinaca sida dadka qaar ay leeyihiin marka dadka kale ee meesha degan ma ku jiraan maamulkan hadda aada dhisaysaan waa su-aal fiican horta dhulkan waa dhul aada u ballaaran wuxuu xaduud la leeyahay gobolka hiiraan wuxuu xaduud la leeyahay gobolka gedo wuxuu xaduud la leeyahay mataqaana gobolka mataqaana waa dhul aada u falabaraaran dad kala duwan degan oo soomaaliyeed dadkaas kala duwan ee deegaanka degan dhammaantood ergooyinkoodii iyo odayaashoodii way joogaan marka ma ka qayb galayaan shirka oo talada wax ma ku yeelanayaan mise waa dad uun shirka iska jooga oo aan wax tala ah iyo wax maxay ahayto jawaaba lahayn way ka qaybgalayaan wayna ka talinayaan si cadaalad ah oo sinaan ah oo xuquuqdooda ay u lahaayeen ayay uga qaybgalayaan mar hadda annagu aan xaqdarro aan sheeganaynay ma aha in dad kale la dulmiyo ma aha marka dadkaasi dhammaantood waxa weye maarata mataqaan way u dhan yihiin